halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo talaada ah bisha sebtembarna ay tahay lix iyo labaatan sanadkuna yahay laba kun toddoba iyo toban idaacadda saala saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo goor dhoweyd gobolka virginia ee dalkan maraykanka kula hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga amerika
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid dalkii idinkaa indhaw ah idinkaa dhaqaalo u ah idinkaa aqoon u ah idinkaa ilbaxnimo u ah idinkaa xoog u ah idinkaa siyaasiyin u ah idinkaa awoodda dalku uu sugaayaa marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi
waxaa kaloo aad maqli doontaan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug oo sababay in la xabiso guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo sheegay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu mid weliba waajibkiisa garto
idinkoo sidoo kalena maqli doona qodobadaasi iyo kuwo kale iyo weliba heestii aan idinkaga tegi lahayn marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in aysan dagaal kula jirin xukuumadda biyunyan ee kuuriyada waqooyi war isniintii ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in maraykanku uusan iclaamin nin dagaal ka dhan ah kuuriyada waqooyi hadalkan ka soo baxay aqalka cad ayaa jawaab u ahaa war uu meel u dhow xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york shalay ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yong ho kaasoo ahaa in maraykanku uu si cad ugu iclaamiyey dagaal uu la gelayo kuuriyada waqooyi wasiirka ayaa soo xigtay hadal uu barta twitter-ka soo dhigay madaxweyne trump kaas uu ku sheegay in aysan wax badan sii jiri doonin xukuumadda waqooyiga kuuriya haddii ay sii wado hanjabaadeeda
mudanayaasha aqalka koongareeska dalkan maraykanka u matala xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo xaliyo keyska siddeed boqol oo kun oo ruux oo iyagoo caruura si sharci darro ah lagu keenay dalkan maraykanka xildhibaanada dimuqraadiga ayaa ku khasbaya mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee xubnaha ka ah koongareeska in kayska dhallinyaradana go-aan laga gaaro ka hor inta aan la gaarin wakhtiga loo qabtay si loo helo xal lagu badbaadiyo dadkani si uu koongareesku cod ugu qaado arrintan ayaa waxa ay dimuqraadiyiinta u baahan yihiin saxiixa laba boqol sideed iyo toban mudane
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay idaacadda subaxnimo ee v o a washington aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga america kula hadlay gobolka virginia ee dalkan maraykanka sahre cabdi axmed oo ka mid ahayd wariyaashii ka qayb galay kulankii jaaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka ee gobolka virginia ugu warantay caashe ibraahim aadan caashicuud oo istuudiyaha ugu helisa caasha waad mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ay xukuumaddiisa jirtay iyo guud ahaanba dowladdan federaalk ee soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoon uu ra-iisul wasaaraha ka yahay wixii u qabsoomay waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib usoo nooleyn lahaayeen ciidamada soomaaliya waxa uu sheegay in waktigan dalka uu muhiim ay u tahay in dawladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda waxaa xusud mudan caasho in ra-iisul wasaaraha khudbadiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ee halkan kusoo dhoweeyey uu kala hadlayay aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dawladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolkan virginia iyo guud ahaanba waqooyiga america mar uu si toosa dadka ula hadlayey oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid dalkii idinkaa indhaw ah idinkaa dhaqaalo u ah idinkaa aqoon u ah idinkaa ilbaxnimo u ah idinkaa xoog u ah idinkaa siyaasiyiin u ah idinkaa awoodda dalku uu sugaayo ah idinkaa wax walba u ah marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato tiyida diilo waxaan idiin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqaysa uu madaxweynuhu uga horeeyo inaan maalin iyo xabiin u soo jeedi doono si aan uga shaqayno inaan soo celino sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliya waxaan idinkana idinka codsanayaa waa la dhaafay waktigii dhexdhexaadka waa la dhaafay waktigii qof dalkiisa xumaan ka sheegaya in loo aamusi jiray waa la dhaafay waktigii dalka oo aada wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen waxaan rabaa qof walboo soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto waxaa kaloon codsanaya inaan ku wada shaqayno astaanta ah war qofkii aan dalkiisa wuxu tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatayn waxaa noo ballana haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya oo intan ka wanaagsan soomaaliya oon kulligeen isugu wada nimaadno soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa haddii aad aniga maskaxdayga iyo qalbigayga daalacanaysaan waxaan idiin sheegayaa waxaan u jeedaa soomaaliya barwaaqo ah dhinaca kale waxaa xusud mudan caashoy ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guulaysatay waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan shan dhibic hal bilyan oo dollar oo deen ah oo dawladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen inta kaleetana ay rajeynayaan inay bixiyaan waxaa xusid mudan inuu ka hadlay kun dhalinyaro ah oo dawladdu ay shaqo siisay haatan wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga kheyraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan
sahro ma soo hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arinta ku saabsan dhinaca amniga gaar ahaan magaalada muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilayo marna ma soo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan waad mahadsanta caash xaqiiqdii amniga wuu ka hadlay laakiin markii uu ka hadlaya wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu maraya markii loo fiiriyo sida horey uu ahaa wuxuu sheegay in ay kusii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meelmariyey ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo soomaaliya in la dhiso marka amniga wuxuu ku celcelinaya un waxay ahayd in amnigii dawladda haatan ay wax badan isbedel samaysay inta dawladdan ay jirtay dhinaca kale sahro waxaana soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu ujeedinayay jaaliyadda waqooyiga america ee gobolka virginia isugu timid in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa uu kalago ku yimid oo waa sidaas maxaa halkaa ka dhacay
waa caasha waa sidaasi banaanka markii aan koodii horeba kasoo gelaynay oo oo hoolka shirka uu ka socda aan usoo gudbaynay ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyada soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka isla markaasina isaga oo khudbeynayo laba nin oo kamida dadkii soo galay ay kor u hadleen kor u dhawaaqeen taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o inkastoo daqiiqad gudahood dadkii kaleeto oo meesha fadhiyeen ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labadii nin oo soo gashay haddana kadib khudbadii halkii ayuu kasii watay marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyaan goobta shirka uu ka socday soo dhaweynta xafladda taasina waxa ay ahayd wariyaheena sahre cabdi axmed oo ka mid ahayd wariyaashii ka qayb galay khudbad uu xalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre uu kula hadlay soomaalida ku nool dalkan maraykanka waxaana ay u waramaysay caashe ibraahim aadan caashucuud
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka hadlayay kala aragti duwanaanshiyaha dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka ayaa sheegay in maamulkiisu uu madaxda maamulada u fidinayo gogol lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ah iyo kuwa maamul goboleedyada axmed madoobe ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu uu mid waliba garto waajibka u leeyahay wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noo soo diray madaxweynaha jubbaland ayaa ugu horreyn shirkiisa jaraa'id ku bilaabay in wadahadal iyo is-afgarad oo keliya looga bixi karo marxaladda ay maanta soomaaliya ku jirto soomaaliya waxaan is leeyahay nabad iyo wadahadal iyo is-afgarad baa wax lagu dhisi karaa khilaafku waxbuu dumiyaa wax ma dhiso khilaafku ma laha horumar waxaana loo baahan yahay in guud ahaan soomaalidu ay is ixtiraamto oo ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqotee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan ku adkaysatay go'aankeedii dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya isbahaysiga ay hogaamiyaan sacuudiga iyo imaaraadka hase yeeshee dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa qaatay go'aan ka beddelan midkii ay qaadatay dowladda dhexe iyagoo taageeray go'aankii dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ay cunaqabataynta ku saareen dowladda qatar waxaana maamulada go'aankaasi qaatay ka mid ahaa puntland galmudug iyo koonfur galbeed madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa shirkiisa jaraa'id ku shaaciyey gogol uu maamulkiisu u fidinayo madaxda dowlad goboleedyada taasoo looga wada hadli doono doorka awoodeed ee ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin talada dalka iyadoo intaasi kadibna uu sheegay inay la fadhiisan doonaan madaxda sare ee dowladda dhexe ee soomaaliya dalkani wuxuu u baahan yahay in la wada tashado dalkani wuxuu u baahan yahay is-afgarad wixii soo baxa in lagu dhammeeyo waxaan rabaa hadda ase jubbaland oo maanta guddoomiyii baarlamaanka guddoonkii baarlamaanka guddoomiyaha ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hor fadhiyaan inaan sheego inaanu diyaaru nahay oon rabno inaan gogol dhigno kismaayo oo aan ka hadalna mathalan siyaasadda dibadda oo kale sharciyan yaa u leh dowladda federaalka maxaan anagu tala kuleena wixii annagu aanu u aragnay in ama sax nagu tahay ama khalad nagu tahay madaxda sare ee dowladda federaalka annagoo bikulli xorma oo hayna inaan iyagoo is hor fadhiisanno oon isla saxno oo aan sheegno xaggey wax ka khaldan yihin mar uu soo hadal qaaday madaxweynaha jubbaland go'aankii ay dowladda soomaaliya ka qaadatay arrimaha khaliijka ayaa waxa uu yidhi xukuumadda federaalka hadday aragti qaadatay waxay mudan tahay inay la tashato isteydyada oo ay ku qanciso oo ay tidhaahdo waxaan sidan aanu aragnay sidan iyo sidan aad dalka maslaxadiisu ku jirtaa dhexdhexaadnimadu waa sidan hadday dhinaca kale ku doodayaan isteydyadu dhexdhexaadnimo ma aha dhinac way martay dantu annaga xagganay nagaga jirtaa waxay u baahantay isqancin gabagabadii madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu hadal u jeediyey dowladaha uu sheegay inay faragelin ku hayaan arrimaha soomaaliya uma baahnin in soomaaliya bannaan ama looga taliyo ma doonayno inaan siraacyo kale oo dibadda ka jira oo dagaalo ah inaan annagu dhex gallo oon u noqono xudun annagaa koritaan ku jiroo yar dowladaha kalena waxaan rabaa inaan ka codsano soomaaliya ha loo turo soomaaliya waxay taagan tahay tallaabo barad haddii markaa ay noqoto in qof waliba isku tijaabiyo waxay ku tahay dhibaato khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa hagaaga dhegeystayaal markaana galmudug waxaanan weli xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamulka galmudug kuwaasoo isku fahmi waayey go-aan uu dhowaan soo saaray madaxweyne xaaf kaasoo uu kula saftay isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga madaxweyne xaaf oo tagay cadaado ayaa xilka ka qaaday taliyihii nabad sugidda halka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo sheegay in loo diiday inuu ka baxo xarunta maamulka warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo hoggaanka galmudug ay ku kala qaybsameen kala aragti duwanaanta ay ka qaateen khilaafka khaliijka haddana magaalada cadaado oo shalay uu gaaray madaxweyne xaaf waxaa ka jira kulamo looga xaajoonayo xal u helidda xiisadda siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxda galmudug hase ahaatee wararka laga helaya cadaada ayaa ku soo waramaya in weli laysku marilayahay wadahadallada guddoonka baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo v o a la hadlay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey go-aanka ay ku taageereen dowladda dhexe loo diiday qabsoomidda kulamadii baarlamaanka iyo in sidoo kale lagu wargeliyey inaanay madaxtooyada ka bixi karin annaga madaxweyne ku-xigeenka iyo anigoo guddoomiye baarlamanka ah iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaan joognay magaalada cadaado halkaasaan ku sugnayn wax dhibaatahana runtii kama ayna jirin beryahan waxaan ku arkayna mediyaha runtii in oo ay meeshaan aan ka bixi karin madaxtooyada sidaa darteed galabta ayaan waxaan isku dayay inaan kasoo danaysto magaalada ciidamadu waxay ii sheegeen madaxtooyada jooga ay ii sheegeen inaanay ammaankeyga aanay sugi karin sidaa darteed inaad baxdo inaanay habbooneyn marka guddoomiye gurigaada ku sugnaaw waxaan ku idhi miyaanan bixi karin oo aanan danahayga oobso karin waxaa la ii sheegay in aanan bixi karin oo madaxtooyada aanan ka bixi karin ma garata sabab maxaa looga dhigay marka bixitaan la-aanta ay ku sheegeen ciidamada runtii wax badan ay sheegeen waxay yidhaahdeen amni ma jiro inta kidaa waaye sidaa darteed annaga amnigaana ma sugi karno xubnaha sare ee galmudug ayaa wada degan xarunta madaxtooyada waxaana qaar ka tirsan xildhibaanada iyo wasiirada oo v o a ay la xiriirtay ay u sheegeen in madaxda lagu wargeliyey dhammaantood inaysan madaxtooyada ka bixin balse sababta lama sheegin cali gacal casir ayaa qaba kala fakar duwanaanshaha madaxda galmudug in dib loogu celiyo dastuurka runtii annaga horta waraysigeena horo waa ku soo saarnay qodobada sharciga waa ku soo saarnay madaxweynaha waxa weeye waa guddoomiyaha ama madaxweynaha waxa waaye fulinta golaha fulintana haddee xisaab ayaa lagu leeyahay oo ay ku leeyahay baarlamanku ay ku leeyahay in lala xisaabtamo madaxweynaha oo qodobadan lagula xisaabtamo ayay ahayd wixii annaga aan sheegnay ahayd qodobadii idaacadaha aan kasii daynay waayo kuwa aniga hadda aan ka hadlayo oo aan isleeyahay runtii waa la jibiyey v o e da oo xiriir la samaysay madaxweynaha galmudug kama uusan jawaabin wicitaankii ha yeeshee cadaada oo xarun kumeel gaar u ah galmudug waxay la ciirciiraysaa mawjado siyaasadeed oo isdiidan kuwa oo sida la sheegay ay wadaan siyaasiyiin fursad u arkay khilaafka madaxda galmudug ay ku kala qaybsameen waxaa sidoo kale cadaado laga mamnuucay in lagu qabto kulamo siyaasadeed halka taliyihii nabad sugidda galmudugna xilka laga qaaday cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo daga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a dowladda jabuuti ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u heli lahayd korontada laga dhaliyo uumiga amaba kaaxa dhulka hoostiisa ku jira waxaa shalay magaaladaasi lagu soo gebagabeeyey qaybtii u dambeysay ee kulamo arintaasi looga arrinsanayay oo ay lahaayeen mas-uuliyiinta tamarta ee dalka jabuuti iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee ay ee ku gacansiinaya jabuuti soo saarka tamartaasi agaasimaha guud ee xafiiska jabuuti arrimaha tamarta doctor raqayaad muuse axmed oo gudoominayay shirkan ayaa wariyaha v o a ramadaan muuse uga waramay waxa ay u soo bandhigeen dowladaha iyo howlwadeennada ama hay-adaha caalamiga ah ee ay iskaashanayaan waxaan tusaynaa mashruucyadani intay gubarnimageena waxay maalgeliyeen goortay hilgeli doonaan goortuu uu megabaadka u horeeya soo bixi doono tamarta ugu horeysa ee umiga uu dhalin doono si aan labada kun iyo labaatankana aan usoo saari lahayn jotarmigaasi inta badan dadka reer jabuuti waxay ku canaantaan waxaa la soo dhaafi laayahay heerka ugu horeeya ee ay in ceelkii la helo la ogaado waxa macdan ku jirta goormee reer jabuuti dheefta runtaa taabanayaan waxaa aad iyo aad muhiim u ah horta waxaa weeye dadka reer jabuuti inaan u macnayno umigan dhulka soo saaritaankiisu siibaa loo soo saaraa kharash imisuu doonayaa maanta dowlad jabuuti ahaaneed intee baan gelin karaynaa imisana waan u baahannahay maanta annaka un maaha taas waxayna haysato waxay haysataa waa wadannada afrikaanka oo dhan iyay haysataa maanta waxaa jootarmiigan wada leh waa labaatan waddan labaatankaa waddan kenya quraatan baa la soo baxday waxa weeye waxaan cilmi ahaan haddii la eego dhinac cilmiga haddaan laba kelmadood kaaga sheego cilmiga maanta boqolkiiba boqol maanta cilmiga odhanaya war waxaan xaggan qood xaggan baad ka heli ma jiro mamsiya haddaan annakoo arkayna wixii inuu biyo umikul dhulka xagga hore jiro taasi nooma cadaynayso inuu umigi markaan ceel qodno inaan heli doonno waxan waa shaqo badan maaliyad badan bay u baahan tahay iyo cilmi badan bay u baahan tahay adduunku wuxuu isku meel raacay maanta inaa anaku jeebka gacanta gelino oo waxay Djibouti samaysay gubarnamogeena uu sameeyey oo lacag aad iyo aad aan noo maalgeliyey aad iyo aad agaasima adoyga raalli haddaan yar ka dhex galo halkaad ku joogtaa ayaan doonay inaan su-aalkaa weydiiyo maaliyad xoog leh ayay dowladdu inagu taageertay inagu gargaartay waxaa kaloo jirta waxaa toos laynagu xidhay madaxtooyada oo wasaaraddii tamarta iyo arrimaha dabeeciga shaqo kuma liidin taasi waxay macno leedahay inay hawshu si wanaagsan ay u socoto wax carqaladii aanay ka hor iman waxyaabaha ina hortaagan maxay yihiin marka laga tago qolyahan aad iskaashiga leediin caqabadaha ugu horreeya ee waxa weeyin naga hor yimaada geotermiga waxa weeyin maanta maaliyadgelye oo la geliyinganayo oo maanta dibadda nooga imanaya ilamaa inta u horeysaano kaan dhammayno mooyaane ma jirto taas waa caqabadda ugu horeysa maaliyaddan oo ah maaliyad aad iyo aad u weyn waxaan imika ku jirnaa laba projeye waaweyn baan ku jirnaa waxaan eegsan aan ku siin karayo qiimaha ceelkiiba intuu yahay ceel quraata qoditaankiisu ceelka quraata qina waa waxaan waa projeye imika bank mondialka aan wadno wuxuu yahay labiyo toban ilamaa lix iyo toban malyan oo doolarka maraykanka iyo ceelkiiba imika noogu joogaa waa qiimo aad iyo aad iyo lacag aad iyo aad u weyn maanta gubarnimogeena aad iyo aad buu maalgeliyo si sidaan usoo iibsan lahayn maanta qalabkii lagu qodiyey oo aad iyo aad qaali noogu ahaa maanta waan soo dalbanaa qalabkii qalabkii sanadka dhammaadkiisu kaasina noo iman doona hadduu alla yidhaahdo beriya dhexda ayaa waxaan maqlaynay ceelal baad hawlgeliseen oo tijaab ahaan maaragtay adeegteen inta ceel ee nool ee shaqaynaysa iminka maxaad ku qiyaasi lahayd waxa weeyan ceelkii u horreeyaan qodnay wuxuu ahaa badi kun iyo dhammaadkiisa lix iyo tobankii baan helnay ceelkaasin ceelkaa u horreeyey wuxuu ahaa si aan maanta usoo dhadhamin buu naga ahaa waa ceel yar oo diameterkiisu weynaa si aan maanta lacagdii tii labaad u helno oo ceelal waaweyn oo umi aan kala soo baxno aan u heli lahayn waa inaan de lacagtii maaliyaddeedii doonaa maaliyaddaasi saad u heli lahayd yey jirta meeshii waan soo hubinay marka iminka waxaa layidhi waa maaliyaddan baanakii si lacag kuu siin karaan adduunku waa inaad cilmiyadaabaad u baahan tahay soo dhadhamisid aad soo aragtid ayakii aad tustid marka resultigaabaad iyadyadku bandhigaysaa markaa bay odhanaya haye waan maalgelinanaa bay ka odhanayaan maalgelintan ayaad ka sugaysaan qolyahan aad iskaashiga leediin kuwa tobanka ceele u horreeya maalgelintoodii waxaan ka heli doonaa kuwait fond iyo fades fond baan ka heli doonaa kuwait iyo sacuudiga sanduuqyadoodii aan maalgelindoodii qaybta labaad afar ceeloo kale aan qodi doonaayo baanka adduunka baanka afrikaanka ayaa nagala qayb deli doonaa ka kale ee saddexaadna wax jaban gubernamonkayga naga caawinaya oo saddexdii ceel imika waxaan bilaabanaba qaybtii shaqaalihii shaqadii u horreysay dikad samaystii iyo wixii hawsheedii baan ku jirnaa imika waa ceel keliya waxaad ilaa imika taagantihiin imika ahaan waxaan qodnay waa ceel keliya
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha arrimaha tamarta u qaabilsan dalka jabuuti qayaad muuse axmed waxa uu warameeyey wariyaha v o a ramadaan muuse
ah ee degan gobolka kurdistaan ee dalka ciraaq ayaa isniintii shalay u codeeyey aftida madax bannaanida gobolkaasi oo aada loogu saadaalinayo in natiijadeedu natiijadeedu ay noqoto haa dowladda ciraaq iyo dalalka dariska la ah iyo sidoo kale maraykanka ayaa dhammaantood diiday qabsoomidda aftidaasi wararkii ugu dambeeya waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaheena qaahiro xuseen saxnuuni guddiga sare ee aftida ee maamulka kurdiska ayaa sheegay habeenkii xalay inay bilaabatay tirinta codadka aftida goon iskutaaga gobolka kurdistan ee dalkaasi ciraaq kadib markii albaabada loo laabay goobaha codbixinta toddobada fidnimo wakhtiga dalkaasi guddiga aftida oo guul ku tilmaamay codbixinta shalay dhacday ayaa hoose ka xariiqay siddeed iyo toddobaatan boqolkiiba in dadka ay usoo baxeen aftidaasi codbixinta ayaa ka dhacday saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamulka kurdiska iyo deegaano kale oo ay ku murunsan yihiin dowladda dhexe ee baqhdaad iyo maamulka kurdistan magaalada karkuug oo ka mid ah meelaha lagu murunsan yahay qowmiyadaha carabta iyo turkumaanada ayaa qaadacay codbixinta aftida waxaana bartamaha magaaladaasi ka jiray bandow gaar ahaan meelaha aysan deganayn dadka kurdiska ahi hogaamiyaasha kurdiska ayaa rumaysan aftida kadib inay helayaan awood ay kula gorgortami karaan dowladda dhexe ee ciraaq inay ka go-aan dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq xaydar al cibaadi maalintii shalay uu sheegay aftida kurdiska inay khatar gelinayso dalkaasi iyo wada noolaanshaha nabadda ee qowmiyadaha ciraaq waxa uuna wacad ku maray inuu qaadayo tallaabooyin uu ku ilaalinayo midnimada iyo amniga guud ee dalkaasi xukuumadda ciraaq ayaa ka dalbatay maamulka kurdiska inay wareejiyaan dhammaan xuduudaha iyo madaarada caalamiga ah waxayna ugu baaqday dowladaha shisheeye inay joojiyaan inay shidaal ka iibsadaan maamulka kurdistan dowladda dhexe ee dalka ciraaqa iyo dowladaha jaarka la ah dalkaasi sida turkiga iyo iiraan ayaa si weyn u diidan aftida dadweyne ee ka dhacday maalintii shalaya gobolada ay degaan kurdiska waddankaasi qowmiyadda kurdiska oo gumaysaha u kala qaybiyey dalalka ciraaq siiriya turkiga iyo iiraan ayaa fursad weyn u arka inay yeeshaan dowlad gaar u ah dadkooda xuseen saxnuuni v o a kahira
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen saxnuune markaana dhegaystayaal aan ku nasanno codka macaan ee fanaanada xaliime khaliif cumar magool
codkaasi xaliimo khaliif magool waxa uu gebagaba u ahaa guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a waxaa idila socodsiinayay nuur xasan nuur bakhaari anigoo caashi ibraahim dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno haddii aan leed maxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo شاعر